halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha mayna waa lix iyo toban sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda socdaalka maraykanka oo faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii ugu dambaysay ee ka soo jeeda qaaradda afrika ee laga musaafuriyey dalkan maraykanka
waxaa laga musaafurin karaa waddankan qofkii aan sharci ku joogin iyo qofkii sharci haysta laakiin aan citizen ahayn haddii uu galo dembiyada qaarkood macnaha waxaan ka wadaa qofku haddii waddankan uu ku soo galo biisa oo kale uu ku soo galo ku yimaado wakhtigii biisuu ka dhammaado qofkiina waddankii uusan ka bixin wakhtigaas waa qof aan sharci ku joogin waa la celin karaa qofkaasoo kale
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah macluumaad ku saabsan cidda internetka iska leh
sida gaarigoo kale lugihii qaar qof baa hindisay mishiinkii qof baa hindisay gaaskii marka internetku waa gaari soconaya oo qof walba meel ka soo hindisay aanu cidlo sheegan karaynin laakiin control guud baa jira oo muxuu ahaa dowladda maraykanka iyo dowladaha kale ay ku heshiiyeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka eboolaha oo mar kale laga cabsi qabo iyo cayaarihii qaybta dambena waxaan idinku haynaa
marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka h r macmaster iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa beeniyey waxa ka jira war ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegayey in madaxweyne trump uu siiyey xog sir ah oo muhiim ah saraakiil ruush ah oo ku soo booqday aqalka cad isaga oo ugu warramayay wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu macmaster sheegay in warkan oo markiisii hore ay faafisay jariiradda washington post uu yahay mid been abuur ah xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka reeg tillerson oo isna goobjoog ka ahaa kulan tobankii bishan xarunta aqalka cad ku dhex maray trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ku saabsan khatarta argagixisada balse uusan madaxweynuhu bixin wax sir ah qaar badan oo ka mid ah warbaahinta maraykanka oo ay ku jiraan wargeysyada new york times iyo washington post ayaa sheegay in xogta uu madaxweyne trump siiyey wasiirka arrimaha dibadda ruushka ay dhaawici karto dagaalka lagula jiro daacish
maraykanka ayaa ku eedeeyey dowladda suuriya dilal wadareed ay maalin walba u geysato maxaabiista ku jira xabsiyada ay maamusho dowladda waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in saraakiisha ciidamada suuriya marka ay dilaan maxaabiista ay meydadkooda ku gubaan bannaanka magaalada caasimadda ah ee dimashik warkani ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in maalin walba xabsiyada dalka siiriya lagu daldalo ilaa iyo konton maxaabiisa
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno faafis aan badnayn oo ku saabsan jeermiska xanuunka ebola oo lagu arka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa sababay inuu cabsi ka dhex abuuro saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi laakiin daraasad cusub ayaa muujinaysa in qaabeynta istaraatiijiyada dhinaca xakameynta ah ay ka hortegi karto in uu si baahsan uu u faafo si la mid ah sidii laba sano ka hor ka dhacday wadamada galbeedka afrika warbixin ay wariyaha v o e da jessica berman noo soo dirtay ayaa waxaa inoo heysa caashe ibraahim aadan
warbixinta ku saabsan xaaladaha lagu yareynayo faafidda fayraska ebola waa mid u baahan in wakhtigeeda ay dhacdo waxaa hadda la xaqiijiyey dhimashada saddex qof oo uu xanuunka ebola ku dilay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sidaa lagu soo waramayo baaraya wadar ahaan sagaal qof oo looga shaki qabo inuu asiibay jermiska dilaaga ah ee sababa xanuunka ebola intii lagu guda jiray xilligii uu sida weyn u faafay xanuunka ee sannadihii laba kun afariyo toban iyo laba kun iyo shan iyo toban ayaa waxa uu xanuunka asiibay dad gaaraya siddeed iyo labaatan kun oo qof waxaana u geeriyooday in ka badan koob iyo toban kun oo qof oo ku kala sugan dalalka guine liberiya iyo siralion daraasadda lagu shaaciyey wargeyska ururiya macluumaadka dhinaca sayniska la xiriira ee la yidhaahdo the national academy of sciences ayay koox baarayaal caalami ahi waxaay ku soo ururiyeen toddoba iyo soddon daraasadood oo ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu xakamayn karo katrino shai waa brofesor maadada biolojiga ka dhigta jaamacadda pennsylvania state university islamarkaana ka mid ah qorayaasha daraasadda istraatiijiyadda ugu wanaagsan ee aan ka ogaanay shanta aanu fiirinnay waxay ahaayeen waa dadka oo aan si habboon loo aasin iyo sidoo kale ololayaal wacyigelin ah oo loo sameeyo dadka in ay tahay nooc ka mid ah daryeelka bulshada dhexdeeda jermiska ebola ayaa waxa uu ku faafaa jidhka qof qaba oo la taabto shai ayaa sheegaysa in baarayaashu ay ogaadeen in hal dariiq oo ka mid ah siyaabaha looga hortago isku gudbinta xanuunka ebola uu ahaa in dadka waaya kuwa ay jeclaayeen in aanay dhaqin meydadka kuwa dhintay marka la aasayo shai waxa ay sheegaysaa in sida ugu wanaagsan ee gaarsiinta macluumaadkaasi loo marayo uu yahay in la sameeyo ololayaal caafimaad oo dadweynaha loogu talagalay sidoo kalena xoogga la saaro muhiimadda ay leedahay gacmo dhaqashada nadaafadda shakhsiga iyo in qofka si iskii ah uu isaga karantiilo meelaha la isugu gudbiyo xanuunkan dadka looga sheegsan yahay inuu asiibay xanuunka ebola ayay warbixintu ku ogaatay inay waajib tahay in dadku aanay ka labalabaynin inay aadaan cisbitaallada amaba goobaha caafimaadka si qiimayn iyo daweynba loogu sameeyo laakiin baarayaasha ay ogaadeen dhismaha cisbitaallo dheeraada oo lagaga jawaabayo faafitaanka xanuunka u noqonayo sida ugu waxtarka badan ee lagaga hortegi karo in bulshada uu ku dhex faafo xanuunka ebola qiimaynta ku saabsan xaaladda safmarka ayay shaai sheegaysaa inuusan jirin heshiis ku saabsan sida ugu wanaagsan ee lagu xakamayn karo faafitaanka xanuunka ebola taasina ay tahay tan ugu wacan in baarayaashu ay go'aansadeen inay eegaan xaaladda waxaannu dhab ahaan doonaynay inaannu isku dayno in aan wax samayno qaar badan oo naga mid ah carruur ayay leeyihiin waxaana dareenkooda dhaqaajiyey sheekooyinka argagaxa leh ee ku dhacay dadka iyo kuwo kale oo la mida qaar kale oo naga mid a waxay dareemeen in waxa aannu samaynay ee dhinaca sayniska ah ay qayb ka qaadan karto in faafitaannada mustaqbalka ay ka dhigto kuwa uu argagaxoodu yaryahay iyadoo fayraska uu mar kale noqonayo mid cabsi ku haya caafimaadka dadweynaha ayay shaai sheegaysaa in aanay goor hore ahayn in la qaado tallaabo adag oo lagaga hortegayo faafitaan kale oo xanuunka eboolaha ah
warbixintii jessica berman waxaa inoo soo koobaysay waryaheenna caashacuud
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan hay-adda socdaalka maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii u dambeysay ee ka soo jeeda qaaradda afrika ee laga musaafuriyey dalkan maraykanka bayaan ka soo baxay hay-adda socdaalka maraykanka ee loosoo gaabiyo is ayaa lagu sheegay in laba iyo tobankii bishan meey laga tarxiilay dalkan maraykanka toddoba ruux oo u dhashay dalka kenya iyo lixdan iyo toddoba qof oo soomaali ah warbixintan waxaa arrintaasi ka diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari ilaa iyo lixdan iyo toddoba muwaadiniin soomaali ah ayaa laga masaafuriyey maraykanka toddobaadkii hore taasoo ka dhigaysa tirada soomaalida laga tarxiilay dalkan tan iyo bishii janawari ee sanadkan laba boqol soddon iyo shan ruux waa sanadkii saddexaad oo xidhiir ah oo ay kor u kacayso tirada dadka soomaalida ah ee laga masaafurinayo maraykanka arrintani ayaa sare u qaaday cabsida dadka aanan sharciga haysan ee ku nool dalkani dadka soomaalida ah ee u nugul tarxiilka waxa ay welwalka la qabaan dadka kale ee afrikaanka ah ee ka yimid qaaradda afrika sida uu sheegay machadka daraasaadka t r a c ee raacsan jaamacadda syracuse university ee ku taalla magaalada new york ilaa iyo kun iyo laba boqol oo kasoo jeeda africa ayaa laga masaafuriyey maraykanka sanadkani dadkan ayaa badankood ka yimid dalalka ghana nigeria soomaaliya iyo kenya warbixinta ayaa intaasi ku daraysa in sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka dadka ugu badan ee kasoo jeeda afrika ee laga tarxiilay maraykanka ay yihiin soomaalida laba boqol toddoba iyo toban kasta oo muhaajiriin soomaali ah mid ayaa la masaafuriyey sanadkani haddaba goorma ayay dadka soo galootiga ah ay wajahaan musaafuris yaase laga masaafuri karaa dalkani waxaa arrintaasi sharaxaya amiin haaruun oo ah looyar dhinaca muhaajiriinta kuna nool gobolka minnesota waxaa laga musaafurin karaa waddankan qofkii aan sharci ku joogin iyo qofkii sharci haysta laakiin aan citizen ahayn haddii uu galo dembiyada qaarkood macnaha waxaan ka wadaa qofka haddii waddankan uu ku soo galo visa oo kale uu kusoo galo ku yimaado waktigii viisau ka dhammaado qofkiina waddankii uusan ka bixin waktigaas waa qof aan sharci ku joogin waa la celin karaa qofkaas oo kale waxaa sidoo kale la celin karaa qofkii waddankan isagoo dalbanaya magangeliyo kusoo gala maxkamadiina mara loona diido sharci in la siiyo qofkaasna waa la celin karaa maadaama oo maxkamad go-aan ka gaartay inaan sharci waddankan laga siinaynin haddii qofku laakiin uu sharci kusoo galay macnaha sharci caadi haysto sharcigaasoo sida ama green card oo kale qof ama uu haysto qaxooti kusoo galay ama sharci la siiyey asylum uu ku yimid laakiin sharci la siiyey welina uusan gaarin in uu muwaadin waddankan ka noqdo qofkaas laftiisa haddii uu galo dembiyada qaarkood dembiyadu way fara badan yihiin waa la celin karaa maxkamad baa loosoo ballaminayaa sharcigaa lagala noqonayaa kadibna in la celiyo oo la masaafuriyo ayaa loo soo bandhigayaa bishii hore hay-adda socdaalka waxa ay sheegtay in aysan dadka soomaalida ah aanan sharciga ku lahayn maraykanka ka soo qaban doonin guryahooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan inkasta oo ay sidaasi jirto haddana waxaa weli walwal ku hurda soomaali badan oo muhaajiriin ah oo ku nool maraykanka waxa iyana ay arrimahaasi ay taabteen oo walwalka iyo walaaca la qaba dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga waxaa dadkaasi ka mid ah suud colaad oo degan magaalada minneabolis wallaahi as suud colaad qof kusoo kora xeryaa qaxootiga dhadhaa maaragtay oo u doodo arrimaha qaxootiga in qaxooti badan waddankan imaadaan cabsi badan inagu abuureysaa because madaxweynaha dalka maraykanka oo hadda xilka haayo isagoo xilka maaragtay weli qabanin oo minnesota imaaday wuxuuna hadallo xun oo lidku ah soomaalida ka sheegay idaacadaha isagoo weliba gobolkan joogo marka soomaalida hadii xataa kuwa sharci la-aanta ama kuwa dembi kagala wadanka waa la tarxiilaa la dhihi lahaa aaday maaragtay u saameyneysaa oo dadkii dad asaas aqoon ula maaha marka caqabad weynaa jirto guud ahaan madaxweynahan cusub maraykanka dadka muslimiinta iyo minoritiga dhib badan usoo kordhiya dadka afrikaanka ah ee laga yaabo in la masaafuriyey ama hadda qarka u saaran ma laga badbaadin karaa in laga tarxiilo maraykanka waxaa su-aashaasi ka jawaabaya amiin haaruun oo ah qareen ku takhasusay sharciga soo galootiga ha dabcan haddii dadka waddanko qofkaas macnaha waddankan sharci loo diiday ama in la masaafuriyo lagu xukumay waddankii uu ka yimid aan lagu celin karin sidii hore buu dhacday oo soomaaliya sagaashan iyo kowdii ilaa iyo laba sano ka hor laguma celin jirin dadka marka haddii ay dawladda maraykanku go-aansato qofkaas waddankii ka yimid inaysan ama dawlad ka jirin macnaha aqbasho dadka in la soo celiyo ama aan lagu celin karin halis zaa'idi ka jirto dabcan dawladda maraykanka ayaa arrintaa go-aan ka gaarta kumana celiso markay saas oo kale tahay laakiin hadda soomaaliyan ognahay in weli halis badan ka jirto laakiin ay dawlad cusub ka dhalatay dadkii way bilaabeen inay ku celiyaan waa laakiin arrin go-aankeeda ay iska leedahay dawladda maraykanku mar walba si kastaba ha ahaatee marka laga soo tago soomaalida laga masaafuriyey maraykanka waxaa taasi beddelkeeda ay dowladda maraykanka sanadkan oo keliya ay dib u dejin u samaysay ilaa iyo kun lix boqol iyo toddobaatan qaxooti soomaali ah dadkan ayaa waxaa la dejiyey gobollo kala duwan oo maraykanka ku yaala sidaas waxaa sheegtay xarunta iskudubaridka qaxootiga maraykanka maraykanka ayaa waxaa ku nool kumanaan soomaali ah badankood ayaa waxa ay degan yihiin gobollada minnesota iyo ohio
aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu nuur xasan nuur bukhaari nooga diyaariyey hay-adda socdaalka dalkan maraykanka oo faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii u dambeysay ee ka soo jeeda qaaradda afrika ee laga musaafuriyey dalkan maraykanka halkaad kala socoteenna waa v o a washington
qaybaha dambe ayaadna heestaas ku maqli doontaan adeegyada dunidan ayaa waxaa inta badan kala wada aaladda internetka taasoo lafdhabar u noqotay xitaa nolosha asaasiga ah ee inta badan dadka ku nool dunidan sida telefoonada iyo kombyuutarada hase ahaatee waxaa in laisweydiiyey mudan horta internetka yaa leh yaa maamula mase jirtaa in dal uu dal kale ka xiri karo internetka su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxaa saaka nooga jawaabayay injineer jibriil afyare oo bartay macluumaadka dhinaca kombyuutarada muddo toddoba-iyo toban sano ka badanna ka shaqaynayay haddana la shaqeeya shirkadda i b m ee dalkan maraykanka run ahaantii internetku cid iskale ma jirto laakiin creditkeeda ama waxa qaata magaceeda waxa qaata dad badan oo scientific oo cilmibaari cilmi baarista iyo ku samayn jiray oo muxuu ahaa badanaana waxaa loo tiriyaa in dowladda maraykanka muxuu ahaa shirkadda difaaca ay isticmaali jireen waagiina wuxuu runtii bilowmay dagaalkii qabobaa markuu jiray cold warkii markuu jiray ayaa informationno ama aaraha laisku dhaafsan jiray laakiin cid gooni u leh internetka ma jiro laakiin waxaa jira hay-ado controola ama sharciyada internetka iyo muxuu halkaa ka xiga oo ay ugu weyn tahay hay-ad la yidhaaha i c a n n ama marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo internet corporation assign names la yidhaaho maraykankan ka tirsan baa controlsha runtii laakiin cid gooni u leh ma jirto hal abuurkii ugu horreeyey ee ah in internet loo baahan yahay amaba la isticmaalo yaa lahaa taariikh ahaan haddaan kaaga sheekeeyo nineteen sixty two kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii ayaa nin scientific ahaan jira oo la dhihi jiray j c licklitter ayaa wuxuu soo saaray ama soo hindisay fikrad ah in loo baahan yahay in combyuutarada markaas way jiri jireen si ay iskula hadlaan ama si ay iskula xidhiidhaan then way socotay baarid badan ayaa socotay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayaa then waxaa lasoo saaray emailkii ugu horreeyey ama isdhaafsigii ugu horreeyey laba combyuter ay isdhaafsadaan warar ama information nineteen sixty ninkii bay ahayd taana ma ahayn wax commercial oo dadku isticmaali jireen waxa ugu horreeyey oo lagu tijaabiyey combyuter weyn oo la dhihi jiray arpnet marka lasoo gaabiyo arpnet la dhaho dowladda maraykanka ayaa iska lahayd marka email kii ugu horreeyey baa soo baxay oo internetka intuusan faafin ama shaacin emailka ugu horreeyey fariintii laisku diray ugu horreysay waxay ahayd login l o g i n taana ay ku guuleysteen inay helaan dadkii cilmi baarista sameynayay markaasaa la ogaaday in combyuutarada meel walba ay joogaan masajyo iyo isdhaafsan karaan iyo aaraha laakiin ma markii ay runtii aada usoo shaacbaxday internetku waxay ahayd sagaashamaadkii ayay aada usoo baxday oo waxaa soo baxay waxaa la yidhaha world wide web w w w dan aan noqolno nineteen ninety one kii ayaa waxaa nin kaloo asna scientific ahaa tim tim lee la yidhaaho ayuu wuxuu soo saaray world wide web world wide webka waxa weeye anoo halkan jooga qof soomaaliya jooga qof kenya jooga w w daas aad arkayso internetkan aan anigii aad adiga hadda ku sheekaysanayno kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowgii ayuu soo baxay wax kastoo adduunkan la hal abuuraa cid baa iskale oo sheegata marka internetka muxuu u yahay midaan cidno lahayn wuxuu u yahay horta runtii waa wax adduunka oo dhan ka dhexeeya kow markii la hindisayeyna maaha wax sida gaarigoo kale lugihii qaar qof baa hindisay mashiinkii qof baa hindisay gaaskii marka internetku waa gaari soconaya oo qof walba meel kasoo hindisay aan cidlo sheegan karaynin laakiin control guud baa jira oo muxuu ahaa dowladda maraykanka iyo dowladaha kale ay ku heshiiyeen laakiin cid sheegan karta maadaama qeybba ay cid keentay ma laha marka caalamka oo dhan ma laga isticmaalaa hadda internetka amaba ma jiraa dal caalamkan ku yaala oo aan internet isticmaalin maanta horta internetku meel walba waa gaaray laakiin waa la controolaa oo for example haddaan dalalka burma iyo china iyo cuba iyo muxua iran iyo north korea iyo kale waa la controolaayo dowladdii baa controlsha waa xiri karaysaa laakiin maraykanka iyo yurub iyo muxuu ahaa lama controlo oo waa private waxaa jira companiya la yidhaaho i s p internet service providers oo internetyada soo iibsada oo dadka kasii iibiya marka ma jiraa waddan waddan kale ka xiri kara internetka maya ma jiro waddan waddan kale ka xiri karo ma jiro laakiin waa controlkaas aan kuu sheegay baa jira for example hadda waxaa soo baxday inay internetyadu dood baa socota maraykanka dheg xaggiisa ka socota in sidan ay freega u yihiin oo loo isticmaalayo qof walba oo websiteyada u isticmaali karo in laga dhigo lacag baa socota oo la la la xayiro dood baa socota dadna waxay leeyihiin internetku waa nolol maalmeed dhakhaatiirta u baahan baahidiisa waxa weeye waxbarashadii baa ku xidhan qof walba meel buu joogay wax ka baran karaa baahidii internetka iyo waxaa laisku cabirayaa in dad baa raba inay businessyo ka samaystaan oo lacag lacag laga dhigo soo kan haddaba businesska ah maaha e haddaad internet aada dirsanayso adigoon lacag bixin internet kuuma xirmayo kuuma shaqaynayo soo maha may lacag waa yahay laakiin lacagta laga hadlayo ma aha tan maaha muxuu aha emailadii waxaan kaakaaban yar lacagta yar maaha sidiisaba in maarata kambaniyada hataa soo iibsada waxay soo iibsadaan kambaniyada waxa la yidhaha i p address computer walba ama cellphone walba ama tablet walba wuxuu leeyahay wax lagu karto aqoonsi ah i p address baa la dhahayo loogu soo hagaago computerkaaga iyo kaygu hadda hadday rabaan isla hadlaan waxay isticmaalayaan i p address oo sida guryaheena oo kale iyo one two three four waa fartan waa fartan tirada badan ee isku dardarsan ee kasoo baxaysa ha marka waxa weeye computer walba wuxuu leeyahay sidii qofkii ama address gurigaagii buu leeyahay sida ay combyuteradu iskula hadlaanna adresskaas ayay iskula hadlayaan for example computer soomaaliya yaalla uu la hadli karaa laakiin waxa u dhexeeya waxyaaba badan oo structure baa udhexeeyo firewall waxa la yidhaaha iyo protocol waxaasoo dhan laakiin combyuteradu aqoonsi bay leeyihiin waxaa lagu kartaa i p address waxaa la yidhaha
kaasina waxa uu ahaa injineer jibriil afyare oo bartay macluumaadka dhinaca kombyuutarada waxa uu su-aal dad badan ay isweydiiyaan oo ah horta internetka iska leh uu uga jawaabayay waryaheena caashe cud walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda saaka iyo caalamka ayaad nala socotaan haatanna bal nuur oo adaa isoo fiirinaya barnaamijkii cayaarahan ah dhegeystayaashu way kaa sugayaan mahadsanid casha aan ku bilowna ee kooxda faynurd ee dalka holland ayaa isniintii u dabaaldegtay haanashada horyaalka dalkaasi siddeed iyo toban sanno kadib faynurd oo ka dhisan magaalada rotterdam ee dalka holland waxay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda heragles almelo waxaana saddexda gool ee ay ku badisay u saxiixay kabtankooda day kaid sannadka kunsaaaqosagaaiyoagaashankii ayaa ugu dambaysay faynurd inay qaaddo horyaalka dalka holland dhinaca horyaalka faransa kooxda monaco ayaa ku guulaysan karta horyaalka maalinta arbacada ah haddii ay ka badiso ama xitaa ay barbaro la gasho kooxda saint etien monaco axaddii ayay afar gool iyo eber ku dardartay kooxda liil balse kuma aysan guulaysan inay horyaalka qaado sababtoo ah kooxda ku soo xigta ee b s g oo ay saddex dhibcood ka sarrayso ayaa iyaduna badisay oo shan gool iyo eber dirtay kooxda saint etien kooxda monaco waxaa horyaalka faransa oo ay qaado ugu dambaysay sannadkii labada kun ciyaaraha kale ee horyaalka faransiiska ee toddobaadkan naadiga bastiya waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda loqen boqdo iyo makseye ayaa isku mari waayey barbaro gool iyo gool ah qenna waxa ay hal gool iyo eber ku suuldaartay kooxda ken dihon ayaa laba gool iyo eber ku martay kooxda nans leon waxaay saddex gool iyo gool ku cuntay montpellier halka medsi iyo toluus ay kala qaybsadeen bareejo gool iyo gool ah dhinaca ingiriiska chelsea oo toddobaadkii hore ku guulaysatay horyaalka premier league ee sannadkan ayaa xalay afar gool iyo saddex ku garaacday kooxda watford mid ka mid ah goolasha waxaa chelsea u dheliyey kabtankooda john terry oo lagu wado inuu ka fadhiisto ciyaaraha toddobaadka soo aadan kadib wax ka badan labaatan sanno oo ugu ciyaaraya kooxda chelsea chelsea waxay ciyaarteeda ugu dambaysay ee xilli ciyaareedkan ay axadda la dheeli doontaa naadiga sunderland ugu dambayntiina horyaalka talyaaniga kooxda yuventus ayaa axaddii lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka kadib markii ay saddex gool iyo gool ku khasaartay kooxda ku soo xigta ee roma yuve waxay hadda ka sarraysaa kooxda roma afar dhibcood waxaana u harsan laba kulan axadda ayay u dabaaldegi kartaa hanashada horyaalka markeedii lixaad oo xidhiidh ah waa haddii ay ka badiso ama ay barbaro la gasho kooxda karatone yuventus ciyaartaasi axadda ka hor waxa ay habeenka arbacada faynaalka koobba itaaliya ay la dheeli doontaa kooxda laziyo dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad iyaad u mahadsan tahay nuur bukhaar ayuu ahaa wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha ayuu nala socodsiinay nuur maxay noo xiga casho aan ka codsaday inaad noo dulmarto qodob ama laba qodob oo ka mid ah warka caalamka mahadsanid nuur la taliyaha ammaanka qaranka ee dalkan maraykanka mak master iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa beeniyey waxaa ka jira war ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinada dalkan oo sheegaya in madaxweyne trump uu xog sira oo muhiima siiyey saraakiil ruusha oo ku soo booqatay aqalka cad ee dalkan maraykanka ee magaalada tan washington aad ay u mahadsan tahay caashucuud oo ay nala socodsiinaysay qodobkii ugu weynaa warka caalamka ee saake markaana dhegaystayaal sida aan horey idinku maqashaynay heestii siday tahay nafteyda ama waxaana ku luqaysa fanaanada codka macaan ee hibanoora salaam caasha anigu waxaan ku daro ma aqaan afkii baad juuqda gabamiya sagaal jeer baan sariirta xala ka toosa bay tiri salaamaad min kulli aafaad codka macaan ee hibe maxamed hibe nuura ayaa idinkaga tegeynaya heesta sabab kale intaan mar kale kulmayno galabta saacaddu marka ay tahay kowda duhurnimo inta ka horraysa waxaan dhammaan aniga nuur bukhaari iyo bashiir abikar idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
subaxadaali sararniyo adna way sagsa